وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۖ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا waxaan ku dhex jirnay fii suurati nisa aayaddan allah subxaanahu watacaala wuxuu kaga hadlayaa nooc munaafiqiinta ka mid ah oo muslimiinta haddii ciidan ay leeyihiin oo nebiyullaahi maxamed uu diray ay ama laga adkaado ama dhib soo gaaro ama ay guulaystaanba iyagoonan warka xaqiiqsanin oon hubsanin xaqiiqadiisa aanan ogaanin ama aysan sugin intuu nebiga calayhi salaatu wasalaam warka ka sheego ayaga hor bilaabo oo warkii faafiyo idaacad ahaan iyo dicaaye ahaan ayna maqsadkooduna uu yahay dadka muslimiinta inay qalbiga ka dilaan oo niyadda ay ka dilaan oo la yidhaahdo muslimiinta jabbaa soo gaaray waxaasay faafiyaan noocaasaa marka allah uu ka hadlayaa oo lagu inkirayaa ficilkaas ay samaynayaan lagu diidan yahay waidaa jaaahum mrun min almni aw alkhawfi waidaa jaaahum kuwaa munaafiqiinta hadduu u yimaado amrun amar hadduu u yimaado amarkaasoo min almni ammaankii ka mid ah oo muslimiinta guulaysatay lib heshay haniime heshay iyo wixii lamid ah aw ilkhawfi ama cabsidii ka mid ah oo in muslimiintii laga adkaaday yacni maaragtay dhib la soo gaarsiiyey wax laga laayay iyo wixii lamid ah haddii warkaasi uu u yimaado adaacuu way faafiyaan bihi warkaas way faafiyaan amarkaa soo gaaray ayay faafiyaan ayagoo aanan xaqiiqadiisii sugin oo aan tatabut samaynin markaasuu rabbi wuxuu leeyahay walow radduuhu warkaas hadday celin lahaayeen ila arasuuli rasuulka oo nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay u celin lahaayeen wa ilaa ulilmri arrinka dadka u saaxiibka ah yacnii dadka caqliga saafigaa leh ama dadka umarada umaraa'ul xarbiga ahe madaxda ah oo minhum mu'miniintii ka mid ah hadday u celin lahaayeen intaynan ayaga suuqa ku faafinin haddii ay rasuulka arrintii ka warsugaan intuu asagu ka sheego ama dadkii ulil amriga ahaa ee maamulkan hayee madaxda ahaa hadday sugi lahaayeen ama dadkii ahlu cilmiga ahaa ee wax garanayay ay ugu u celin lahaayeen la calimahu warkaasi waxaa ogaan lahaa alladiina kuwiibaa ogaan lahaa yastanbituunahu wax kasoo wax kala soo baxayay oo ahlu cilmiga ahaa ee wax ka soo saaranayay oo minhum yacni maaragtay dadkaas ka mid ah ulil amriga ka mid ah ayaa ogaan lahaayeen markaasay markay ogaadaan ayay waxay wixii faafin u baahan in la faafiyana ay faafin lahaayeen wixii qarin u baahanna ay qarin lahaayeen walowlaa fadlullaahi allaah dheeraadsiintiisa calaykum idinka uu idin dheeraad siiyey haddii lala yahay oysan jiri lahayn dheeraadsiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu siyaado idin siiyey oo loo jeeda rasuulow idiin soo diray kitaabka uu idiin soo dejiyey fadliga ilaahay waa taas weeyaan haddaynan taa jiri lahayn waraxmatuhu ilaahay naxariistiisa uu idiin naxariistay haddii aynan jiri lahayn latabactum waxaad raaci lahaydeen ashayaana shaydaankaad dabageli lahaydeen oo kufrigii iyo gaalnimadii iyo dalaalkii iyo baadidii baad ku dabageli lahaydeen ilaa qaliilan in yar oo idinka idinka mida mooye yacni in yaroo mu'miniinta ka mida mooye oo allah subxaana wa tacaala fadligiisa iyo hidaayadii ou waafajiyey mooye intiina kale haddayna naxariistaa iyo fadliga ilaahay jiri lahayn shaydaankaad dabageli lahaydeen dhammaantiinba weeyaan aayaddaa marka sidaan soo sheegnay waa inkaar lagu inkirayo dadka warka ayagoonan hubsanin iska faafiyo yacni insaanku ka mid yahay nooc yani wax alla wixii ow maqloodan iska sheego maxaa runa maxaa beena aanan kala hubsanin noocaas ayuu rabbi subxaanau wa tacaala ka warramaya walidaalika mufasiriintu waxay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana yabcatu saraaya ciidamo ayuu diri jiray jeeshi buu diri jiray ciidamadaas markuu diro gaalada iyo wax lamida uu diraa haddii ay adkaadaan fa idaa qalabuu aw qulibuu ama hadday adkaadaan ama laga adkaado baadara almunaafiquuna yastakbiruuna can xaalihim waxay raadinayaan munaafiqiintii waxay ku degdegayaan xaalkii dadkaas sariyadaas iyo maaragtay ciidanka uu nebigu diray xaalkooda inay ogaadaan markaasay fa yufshuuna wa yuxadisuuna bihi qabla an yuxadisa bihi rasuulu sala allahu calayh wasalam markaasay dadka ku dhex faafiyaan inta uusan nabiyulaahi maxamed faafinin ayay faafin jireen weeyaan marka arrinkaas ayaa laga celinayaa laleeyahay idinka ma lihidiin qofkana dembiba waxaa ugu filan wuxuu maqloo dhan inuu iska sheego sidaad ogtihiin qofka wax kastoo maqlo hadduu sheego taasaa dembi ugu filan sidoo nabigeennabi yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid imaamu muslim fii saxiixi oo ku warinaayo can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam kafaa bilmar'i kadiban an yuxadita bikulli maa samic qofka waxaa been ugu filan inuu wax alla wixii ou maqloodan uu iska sheego taas baa ka mid a marka tan adoon waxba hubsanin oo shaygan xaqiiqadiisa ogeyn haddaa faafiso waxa weeye been intaasaa kuugu filan buu rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaa la mid a xadiidkale imaamu muslim fii saxiixi oo ku warinaayo can samurata bni jundubin wa can almughiirata bni shucba labadaba laga warinayo labadaas saxaabiba laga wariyo wuxuu nabigeenna leeyahay calayhi salaatu wasalaam man xaddata bixadiidin wa huwa yaraa annahu kadibun fa huwa axadu lkaadibiin yacni wuxuu leeyahay qofka war sheego war buu sheegay wuxuuna og yahay warkaas inuu been yahay war beena oon sal iyo raad lahayn ayuu sheegay qofka sidaa u sheegaaho warkuu sheegaya inay been tahay garanayo wuxuu ka mid yahay dadka kaadibiinta mid ka mida buu ka mid yahu dadka beenta sheego mid ka mida weeyaan marka waxaa la rabaa arrin kasta markuu kugu yimaado inaadan faafinin oo aad ka war sugto dadkii iska lahaa sida maalan nabiyulaahi maxamed markuu noolaa calayhi salaatu wasalaam saxaabadaba ay ugu war celin jireen munaafiqiinta mooye isagaa laga war sugi jiray wixii maxaa yeele wuxuu garanayaa shayga ku habboon in la faafiyo iyo shaygan ku habbooneen jabka muslimiinta haddii la faafiyo muslimiinta dacfigaa ku dhacay yacni maaragtay qalbigoodaa jabaya waxay noqonaysaa maaragtay cadowgoodii inay mar walbaba yacni uu ka qaalib noqda bay ay keenaysaa haziimay keenaysaa sidaas darteed waxa weeyaan lama faafiyo waxa xunka ah oo sharta ah khayrka iyo wixii wanaagsanna asagaa garanaya saas darteed buu maaragtay u faafinaya wakadalika yani dadka ahluxalli waalcaqdiga la yidhaahdo ama umarada la yidhaahdo ama alculamaau la yidhaahda dadka ahlucilmiga ayaguna sidaasoo kale bay xaalkoodu uu yahay weeyaan marka waidaa jaa'ahum hadduu yimaado munaafiqiintii oo u yimaado amrun amar amarkoo min almni aw alkhawfi ammaankii ka mida ama cabsidii ka mid ah marka almnu aw alkhawfu yani waxay culammadu ku fasiraan almni waxaa loo jeedaa waa alfatxu walhalabatu walhaniima muslimiintoo bilaad loo furay ayagoo gaaladii ka adkaaday ayagoo haniimo soo helay ayay ku fasiraan khawfkana waxay ku fasiraan alqatlu waljurxu walhaziimatu dilka muslimiinta la dilo yani dhaawaca loo geysto haziimada iyo jabka soo gaaro taasaa loo jeedaa marka haddii warkaas uu soo gaaraa adaacuu bihi warka way faafiyaan yani adaaca shayu adaaca fulaanun adaaca shaya baa bihi hadalkii buu faafiyey idaa afshaahu adharahu markuu shaygan faafiyo oo muujiyo baa la yidhaahdaa afsha shaya adaaca shaya baa la yidhahdaa shaygii buu faafiyey baa la odhanay marka way faafiyaan adaacuu bihi oo waxay u faafiyaan calaa wajhi libsaad weji fasaad ah ayay u faafiyaan maaragtay yani intuusan nabiga sheegin ka hor ayay faafinayaan weyaan walow radduuhu hadday amarkii celin lahaayeen ila rasuuli rasuulka oo nabiyulaahi maxamed ay u celin lahaayeen qabla ifshaa'ihi wey intaynan faafinin ka hor oo ay sugaan inta nebiga calayhi salaatu wasalaam uu kaga hadlo ama uu amar ka soo bixiyo wa ilaa ulil amri dadka amarka u saaxiibka ah oo loo jeedo madaxdii yani ulil amriga waxaa la yidhahdaa waa wulaatu umuur dadka madaxda ah ayaa la yidhaahdaa waxay kaloo culammadu yani ku fasiraan alculamaau wa ahlu lcuquuli alraajixa dadka ahlu cilmigaahoo yacni dadka caqliga raajixa leh oo maarata waxgaradka ihi kuwa hadday u celiyaan hadday u celin lahaayeen la calimahu waxaa warkaasi wa ilaa ulilamri ulilamriga oo minhum ayaga ka mid ah hadday u celin lahaayeen la calimahu warkaas waxaa ogaan lahaa alladiina dadkii yastanbituunahu wax kala soo dhexbixi lahaa istimbaadka asal ahaan waxaa la yidhaha alistimbaatu ma'huudun min istanbadtu lmaaa halkaasaa laga soo qaatay waxaa laga soo qaatay istanbadtu lmaaa baad odhani idaistakhrajtahu min alard markaa dhulka biyaha intaad qodato aad biyo ka soo saarato baad dhihii biyaha soo saartay marka dadkani waxay inta fiiriyaan ayay istimbaad samaynayaan waxbay kala soo baxayaan waxa ku habboon in la faafiyo iyo waxaan ku habboonayn in la faafiyo oo in la qariyo maaragtay ku habboon ayay kala garanayaan waa dadka ahlucilmiga dadka wulaatu lumuurka ah iyo wixii dadka la midka ah weeyaan marka dadkaas hadday u celin lahaayeen arrinkaas way ogaan lahaayeen wey yacni calimuu maa kaana yanbagii an yuktama wamaa yanbagii an yuksha waxa in la qariyo ama la faafiyaa ku habboon ayay ogaan lahaayeen weeyaan lacalimahu warkaas waxaa ogaan lahaa alladiina dadkii waa culummadii baa loo jeedaa iyo dadka alxalli walcaqdiga iyo umaradii alladiina dadkii yastambituunahu wax kala soo dhexbixi lahaa minhum oo ayaga ka mid ah walowlaa fadlullaahi allah dheeraadsiintiisa haddii lala yahay calaykum idinka ou idin dheeraad siiyo ziyaado iyo khayr oo idin siiyey waraxmatuhu allah naxariistiisa haddaysan jiri lahayn oo idinka u idiin naxariista calaykum idiin naxariista weeyaan naxariista waxaaba ka mid ihi fadliga ilaahay inuu ilaahay rasuul loo soo diro inuu allah subxaana wa tacaala kitaab noo soo dejiyo in wixii wanaagsan oo dhanna la faray in wixii xun oo dhanna la ka reebay waa raxmadda ilaahay subxaana wa tacaala weeye lutfigiisa weeye haddaynan arrinkaasi jiri lahayn latabactum shaytaan shaydaanka ayaa dabageli lahaydeen oo wuxuu idinkugu yeero oo shar iyo halaag iyo kufri iyo shirki iyo wax xun oo dhanna ayaad ku raaci lahaydeen ilaa qaliilan in yar mooye marka ilaa qaliilan cabdulahi bn cabaas wuxuu le yacni almuminiina buu ku fasiraya muminiintaa loo jeeda ilaa qaliilan dadka muminiinta mooye waa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku manaystay yani ku tafadulay alhidaayata ila alxaqi wasawaab allah u waafajiyey hanuun xaqa iyo sawaabka la waafajiyo kaa dadku ilaahay siiye weeyaan faqaatil fii sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak faqaatil dagaala nabi maxamadow fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ku dagaala ku jihaad jihaad la imaado jidka ilaahay ku dagaala laa tukallafu lama shaqayn maayo oo lama kallifayo ilaa nafsaka naftaada mooye ficilka naftaada unbaa lagugu kallifi cid kale wax kaa saaran lama arke adiga jidka ilaahay ku jihaada ku dagaala waxarrid tirtirsii oo ku boori almuminiina muminiintiina ku tirtirsii oo maxuu ku boorinaya oo ku tirtirsiini waa aljihaad jihaadkii ku boorinayo muslimiintii sidaa adigaba yani maaragtay waajibka uu kuugu yahay inuu yani ayagana laga doonayo sidaasoo kaleeto dadka ku tirtirsii buu allah leeyahay casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay uu mudan yahay lanna casaada waxaa la yidhahdaa casaa min allaahi muujibaa la yidhaahdaa mar haddii ilaahay casaaba la yidhaahdo oo allah faacilka laga dhigaayo waa shay waajiba wey marka casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebo ba'sa aladiina kuwii dagaalkoodii kafaruu gaaloobay inuu ilaahay idinka reebo oo taxriidkan iyo boorinta muslimiinta aad ku boorinayso jihaadka sababteeda inuu ilaahay shartooda idinkaga reebo ayaa la arkaa ayaa xaqiiqo ah wallaahu alle ashaddu ba'sa ashaddu allihii darnaasho badan weeye ba'san xagga awoodda iyo maaragtay yani quwida qawida xaggeeda allah mid ku darnaasho badan weeye ashaddu ba'san yani xagga awoodda gaalada isaga ka awood badan allah subxaana wa tacaala wa ashaddu isagaana darnaasho badan tankiilan xagga cadaabka iyo cuquubida cuquubada qofka la ciqaabaa allah baa ku awood badan weeyaan ku darnaasho badan weeye aayadan daahirka lafdiga waxa weeye waa amar nabiyullaahi muxamed oo allah amrayo aljihaadu fii sabiili illah ilaahay jidkiisa inuu ku jihaado keligiiba ha noqda hadduu rabo weeyaan maxaa yeelay ilaahay baa subxaana wa tacaala nasriga u ballan qaaday sidaa darteed khitaabkan nebiga faqaati la yidhi macnaheedu qur-aanku way ku badan tahaye ma aha nebiyullaahi moxamed keliya inuu jihaadka ku waajibiya oo keligaa dagaalanee maaragtay iska kac la leeyahay ma aha walidaalika ibnu catiya wuxuu ka soo guurinayaa yani alimaam shawkani fii tafsiirihi uu ku soo naqlinaya hadal aad u qiimo badanoo kaga soo guurinaya wuxuu leeyahay haada aahiru lafdi yani faqaatil fii sabiili illahi in nabiga la yidhaahdo ilaahay jidkiisa ku dagaalan waa daahirka lafdiga hadalka ka muuqdo weeyaan markaasuu yidhi ilaa annahu lam yaji fii khabarin qadtu ana alqitaala furida calayhi duuna alummati yacni wuxuu leeyahay daahiru lafdiga waa nabiyullaahi moxamed in amarka la siiyo laakiin marna lama imaanin lamana hayo khabar yani xadiid tusinayo ama maaragtay shay nas ahoo tusinayo jihaadka inuu nabiyullaahi moxamed keliya farad ku yahay ummadiisa ka sokow inuu shay farad ku yahay ma tusinaysa buu leeyahay hal nas oo tilmaamaya lama haya buu leeyahay waalmacnaa wallahu aclam marka aayadda macnaheeda uu fasiraayo macnaha waxaa loo jeedaa buu ilaahay baa xaqiiqada garanaya annahu khitaabun lahu fi lafdi nabigaa lagula hadlaya calayhi salaatu wasalaam khitaabka nabigaa lagula hadlaya waa xagga lafdiga wey wa fi lmacnaa lahu wa liummatihi xagga macnahana waa asaga nabiyullaahi moxamed iyo ummadiisaa lagula hadlayaa buu leeyahay macnaheedu waxa weeye ay anta yaa muxammadu wa kullu waaxidin min ummatika yuqaalu lahu faqaatil fii sabiili illah yacni adiga nebiyullaahi maxameda iyo maaragtay mid kasta oo ummadaada ka mid ah waxaa loo odhanayaa faqaatil fii sabiili illah marka in la yidhaahdo faqaatil fii sabiilillahi nebiga keliyaha loo jeedaa yacni macno sugan ma aha waxaa weeye xagga lafdiga loo jeedaa laakiin xagga macnaha waa nebiyullaahi moxamed iyo ummadiisa wey qof kastoo idinka idin ka mida muslimiinta ah faqaatil fii sabiili illaahi ilahay jidkiisa ku dagaalama marka jihaadku waxaad garanaysaa inuu yahay cadad min almuslimiin oo inay maaragta dagaalka gelayaane fardi min afraadihi inuu dagaal keligii iska qaadaan wax islaamka siiro ahaan xataa loo og yahay ma aha keligii inuu qof iska maaragta yidhaahdo keligay baa maaragta intaan hub qaataa iska ordaya wax soconaaya maaha marka macnahaas ayaa loo jeedaa faqaatil fii sabiili illah ilaahay jidkiisa ku dagaalam laa tukallafu ilaa nafsaka naftaada mooye ficilkaas oo ah ataqadumu ila aljihaad inaad aaddo jihaadka cid aan naftaada waxaan ahayn adiga lagugu xisaabin maayo taklifada aday ku saarantah walidaalika ilaahay wuxuu yidhi waxarrid ilmu'miniina mar hadda adigana sidaa tahay mu'miniintana jihaadkii ayagana sidoo kalea loo amraye ku tirtirsiiyo ku boorri baa la leeyahy waxarrid ilmu'miniina hadda shayga taxriidka lagu samaynayo aayaddan ma aynan sheegin waxarid almuminiina la yidhi muminiintii ku boori ku tirtirsii maxaa lagu tirtirsiini lama sheegin laakiin waxaa caddaysa aayadda fii suurati alanfaal ku jirto ayuu allah ku caddeeyey uu leeyahay yaa ayuha nabiyu xarid almu'miniina cala alqitaali aayaddaasaa fasirtay waxaa lagu taxriidinayo waa alqitaalu fii sabiili illah ku tirtirsiiyo ku boori muslimiintii dagaalkii ku tirtirsiiyo jeclaysiiyo tashjiic geliyo geesinimo geli sidaasaa loo jeedaa walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kaana yushajicuhum qitaalka ayuu ku geesinimo gelin jiray muslimiinta jihaad jihaadu fii sabiiliillah shay maaragtay ku dhiirin ku maaragtay dhiirinimo ku geliyo yacni ku dhiiri geliyo ayuu la imaan jiray maalan ghaswatu badrin oo kaleeto markuu nabiga sufuufta uu simayey sufuuftii jihaadka safafkooda markuu ciidankiisi simayey waxaa ka mid ahaa sida maatan imaam muslim oo warinaya fii saxiixihi can anas ibni maalikin hadalladiis waxaa ka mid a wuxuu ohan jiray quumuu ilaa jannatin carduha asamaawaati waalard yani waa taxriij nooc taxriidka iyo boorinta ka mid ah wey u kaca buu dhihi jiray ilaa jannatin carduha asamaawaati waalard jannadaas u istaaga yacni inuu qofku shahaado helo ilaahay jidkiisa uu ku dagaalamo waxay dhaxashiinaysaa jannada ilaahay oo carduha samaawaati waalard ballankeedu samaawaadka iyo ardada oo kale uu la egyahay ayay dhaxashiinaysaa weeyaan saasoo kaleba taxriidka ka mid ah waxaa ka mid a taxriidka oo nabigeenna ku taxriidin jiray dadka muslimiinta inay jihaadaan oo litakuuna kelimatullahi iyo alculya ay u dagaalamaan xadiidka imaamu albukhaari fi saxiixi uu ku warinayey can abi hurayrata radia allahu canhu yacni wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fi ljannati mi'ata daraja acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiili illah bayna kulli darajatayni kamaa bayna asamaa'i waalard yacni allah wuxuu leeyahay waxaa yani maaragtay nebiga wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku sugan boqol darajo oo kala sarsarrayso ayaa ku dhex sugan oo allah ugu diyaariyey keliya acaddaha allahu lilmujaahidiina fii sabiilihi fii sabiili illah ilaahay jidkiisa dadka ku dagaalamo boqolkaa daraje ayagaa iska leh weeyaan bayna kulli darajatayni darajo kastaa kulligeed laba darajo kastaa kulligood intay isku jiraanna kamaa bayna asamaa'i waalard samada iyo ardada intay isku jiraan oo kale isku jiraan darajo kastaa qofka meeshaan oo kale ardadii joogo darajada ku xigtaa sida samada uu arkayoo kaleeto ayuu qofka kale u jiraa weeyaan marka taas ayaa ka mid ah xatinta iyo taxriidka iyo kuboorinta muslimiinta lagu dhiirigeliyo jihaadka lagu dhiirigelin jiray ka mid tahay wey waxarid almu'miniina mu'miniintiina ku tirtirsiiyo jihaadkii ku boori casa allaahu allah wuxuu xaqiiqo ku yahay an yakufa inuu reebo ba'sa aladiina kafaruu bas albas waxaa loo jeeda waa alqitaal gaalada dagaalkooda iyo shartoodii inuu rabbi idinka reebo oo idinka manciyo bitaxriidika iyaahum cala alqitaal ku boorrinta aad ku boorrinayso ku tirtirsiinayso dadka muslimiinta jihaadka sababteeda inuu gaalada ilaahay idinkaga reebo ayuu maaragtay xaqiiqo ku yahay ilaahay subxaanau wa tacaala weeyaan wallaahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiila leanna muslimiinta hadday jihaadka u kacaan oo niyadoodu ay maaragtay qawi tahay oy diyaar u yihiin inay muslimiintii yani maaragtay xawsat alislaam inay difaacaan yani ahalka dadka muslimiinta inay difaacaan ay diyaar u yihiin oo sidaa ay u kacaan musaabarana ay sameeyaan waxa weeye allah subxaana wa tacaala sharta gaalada waa reebayaan waa harayaan gaalada sharteedu way haraysaa wey wallaahu allah subxaana wa tacaala ayaa ashadtu darnaansho badan ba'san yani xagga awoodda ayuu ku darnaasho badan yahay wuxuu kaga darnaasho badan yahay min alkufaari yani ashaddu quwatan min alkufaar gaalada ayuu xagga awoodda kaga adeeg badan yahay allah wa ashaddu isagaa darnaasho badan tankiilan xagga ciqaabkana iyo cadaabidda oo gaalada la cadaabaa allah baa ku xoog badan subxaana wa tacaala lanna annakaalu waxaa la yidhahda alcadaabu walcuquubatu labadaba waa la yidhahda annakaal cadaabna waa lilaha cuquubadana waa lagu sheegaa maxaa yeele waxaad odhanaysaa nakaltu birajuli tankiilan haddaad tidhaahdo nakaltu birajuli tankiilan qofkii baan ciqaabay baad leedahay idaa cadabtahu wacaqabtahu haddaad ciqaabto ood cadaabto baad waxaad odhanay nakaltu birajuli tankiilan waan ciqaabay baad odhanaysaa wey marka wallahu ashaddu ba'sa wa ashaddu tankiila asagaana ku darnaasho badan yaa loo jeedaa marka macnaheedu waxa weeye wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankiilan jihaadka marka la ydin farayo macnaheedu ma aha inuusa ilaahay gargaarsan karin ilaahay waa gargaarsan karaa laanna gaalada asaga ka awood badan asagoon idinka idin adeegsanin ayuu allah gaalada layn karaa baabi'in karaa laakiin waxa loo samaynaya jihaadka laydiin farayaay waa ikhtibaar iyo imtixaan idinka laydin imtixaano ayaa la samaynaya qofka ilaahay mutiica u ah iyo qofka caasiga in la kala ogaado sida allah subxaana wa tacaala fi suurati maxamed uu ku leeyahay dalika walow yashaa allahu lantasara minhum allah hadduu dooni lahaa allah wuu ka gargaarsan laha waa ka adkaan lahaa gaaladii isagaa ka aarsan lahaa walaakin liyabluwa bacdakum bibacd laakiin waxaa jihaadka laydiin faray liyabluwa bacdakum bibacd qaarkiin qaarka kale in lagu imtixaana darteed ayuu ilaahay sidaa idiin faray weeyaan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha man axadkii yashfac shafeeco shafaacatan shafaaco oo xasanatan wanaagsan shafaaco wanaagsan qofka la yimaadaa oo dadka u kala shafaaco qaado wanaagga ka shaqeeya yakun waxaa u ahaanay lahu axadkaasi nasiibun qayb oo hawaab iyo ajara ayaa minhaa xasanadaasi shafaacada xasanadaa xaggeeda uga ahaanay shafaacadaas wanaagsan xaggeeda ayuu uga ahaanay waman yashfac qofkii shafeeco shafaacatan shafaaco oo sayi'atan xun oo dadka isku dirdiro oo xumaan u kala qaado oo aanan wanaag samaynin yakun waxaa ahaani lahu qofkaasi waxaa u ahaanayo kiflun ay wisrun wa ismun dembi ayaa u ahaanay minhaa shafaacada sayi'ada ah shafaacada xuntaa xaggeeda ayuu uga ahaanayaa weya wa kaana allaahu allah subxaana wa tacaala wuxuu ahaada muqiitan allihii xaafid ahoo ilaaliyo addoommadiisa dhowro ayuu rabbi noqday yani muqiitan mid ilaaliyo dhowro xaafida calaa kulli shayin shay kasta kulligii allaha ilaaliyo xafiidka u ah weeyaan man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiiban minha aayadan yani sida maala mujaahid ibnu jabrin uu leeyahay wuxuu odhanayaa nazalat hadihi alaaya fii shafaacaati nnaasi bacdihim libacdi dadka shafaacooyinkooda isku shafeecaan qaarkood qaarka kale u shafeeco ayay ku soo degtay oo allah ku soo dejiyey shafaacada asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa alsacyu fii amrin yani watawasutin bihi bayna shaksayni fayatarattabu calayhi khayru shafaacada xasanada waa taas waa qofka inuu camal falo oo shaqo qabto laba qofood oo u kala khayr oo u kala sheego yacni qofbaa muxtaajahoo baahan oo shafaaco u sameeyey qof kale uga shafeecay markaasuu yidhi war hebel hal waxa la taro saasoo kale waa nin baahan waa nin dhibaataysan waa sidaas kaalmu u baahan yahay hebelo u kaalmay buu qof kale uga shafeecay way noqon kartaa weeyaan waxaa shafaacada noqon karo yani islaax bayna bayna taa'ifatayn ow bayna shaksayn laba qofood baad heshiis iyo nabad aad dhex dhigtay wanaag laba qofoo cadaawad ka dhexaysay yani xiqdi ka dhexeeyey xasadnimo ayaa u kala dabqaaday marka kala dabqaadistaas khayrka ah ayaa shafaaca xasana la yidhaahda cagsigeedana shafaaca sayi'a la yidhaahda haddaad laba qof oo muslimiin isku dirto laba kooxooda muslimiin oo isku dirto haddaad maarata shartooda ka dhex shaqayso waa shafaaca sayi'a la yidhaahda labadaas ayaa shafaacatu alxasana wa shafaacatu sayi'a sidaasaa loo kala yaqaanaa walidaalika ayuu cabdullahi bni cabbaas wuxuu dhihi jiray markuu fasiraya aayaddan alshafaacatu alxasanatu hiya alislaaxu bayna annaas shafaacada xasanada ahi waa dadka dhexdoodoo la hagaajiyo islaax bayna annaas oo la sameeyo weeyaan wshafaacatu sayi'atu hiya almashu binnamiimati bayna annaasi shafaacada xunna waa dadka oo laisku dirdiro oo warka loo kala qaado war xun loo sameeyo shafaacada sayi'ada ana waa taa weeyaan marka man yashfac qofkii shafaacad qaado shafaacatan shafaaco oo xasanatan wanaagsan dadka khayr ku kala dabqaado wanaag u sameeyo wey yakuun lahu qofkaas waxaa u ahaanayo nasiibun wanaag oo qayb baa u ahaanayso hadda nasiibka waxaa loo jeedaa nasiibun min alajri waathawaab qayb oo ajarka iyo thawaab ilaahay xaggiisa ka ahaataya ayuu leeyahay weeyaan minhaa shafaacada xasanada xaggeeda ayuuna uga ahaanaya walidaalika sida imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan xadiidu abi muusa alashcari radia allahu canhu abu muusa wuxuu yiri wuxuu dhihi jiray kaana nabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa idaa jaa'ahu rajulun yas'alu aw taalibu xaajatin haddii qof wax weydiinaya oo u yimaado nebiga ama qof dan un leh hadduu u yimaado xaaje iyo dan leh markuu nebigu u yimaado aqbal calayna biwajhihi nebiga asaga waa noo soo jeesan jiray buuri xaggeenu u soo jeesan jiray markaasu wuxuu odhan jiray ishfacuu tu'jaru wayaqdi allaahu calaa lisaani nabiyihi maa shaa war dad yahow shafaaca oo dadka wanaag u sameeya ha laydinka ajar siiye shafaaco wanaagsan sameeya ajar baad helaysaan allahna rasuulkiisa carabkiisa wuxuu doonabuu ku xukmiyaa maadaama nebigu u shafaaco qaaday dadkii ilaahay qofkii loo shafaaco qaadayay in wanaag dadkii inta wax u qabtaan wanaag loo sameeya baa la arkaa weya wayaqdi allaahu cala lisaani nabiyihi maa shaaa ilahay wuxuu doonabuu ku xukumaa wey marka man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha wanaag haddaad samayso noocay doontaa noqoto khalqigii ilahay au samayso oo ixsaan au samayso hawaab iyo ajraad ka helaysaa waman yashfac qofkii shafeeco shafaacatan sayi'atan shafaaca xun qofka sameeya oo dadku isku dirdiro ama xumaan iyo shar u kala qaadana yakun lahu waxa u ahaani kiflun yani alkiflu waa alwisru sidaa soo sheegay walimu baa la yidhahdaa dembi ayaa u ahaanaya weyaan minhaa shafaacada sayi'ada xaggeeda ayuu uga ahaanaya wa kaana allahu alla subxaana wa tacaala wa kaana allahu muqiitan yani macaani fara badanay muqiitan culammada ku fasiraan wa kaana allaahu allah wuxuu ahaaday muqiitan cabdullahi bn cabbaasoo kale wuxuu leeyahay muqtadiran wa mujaaziyan wa xafiida allah waa alla muqtadira awood leh waa alla mujaazi oo dadka abaal mariyo waa alla xaafid oo addoommadiisa acmaashooda dhan xifdiyey macnahaas cabdullahi bn cabbaasaa ku fasiray mujaahid oo kale wa kaana allahu calaa kulli shayin muqiitan ay shahiidanoo ku fasiray waa alla markhaati ahoo acmaashooda dhan wax alla waxay sameeyeen ilaahay midka markhaatiya weeyaan saciid ibnu jubayr iyo sudiyi iyo maaragtay cabdiraxmaan ibnu zayd yani waxay ku fasireen zayd ibnu aslam wa kaana allahu calaa kulli shayin muqiitan ay qadiiran alla wax awoodo shay kasta kulligii awoodo ayuu rabbi ahaaday weya faraa oo taqaanaan imaamka luqawiga wuxuu dhihi jiray almuqiitu waxaa la yidhaahdaa alladii yucطii kulla insaanin quutahu qofka insaanka dhammaantii qof kastoo makhluuqa dhan insaanka waxaa la yidhaha bani aadamka quudkiisa axadka siiye ayaa la yidhahda marka macnaheedu waxa weeye wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday muqiitan allihii risqi siiyo calaa kulli shayin shay kasta kulligii risqi siiyo macaanidaasoo dhan macaani mutaqaarib isku dhowdhoweeye culammada mufasiriintana ay ku fasiraan wey waida xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha waida xuyiitum haddaad salaamtaan oo axad idinka idinka mida aad salaamaysaan bitaxiyatin salaam haddaad salaamaysaan faxayuu salaama biaxsana minha biaxsana mid wanaag badan minhaa salaamtii asaga uu idinku salaamay ka wanaag badan ku salaama qofkaas ow amase haddeedna mid ka wanaag badan eedna ku salaamaynin rudduuhaa u celiya oo intuu idinku salaamay oo kale ku salaama gacan saasa allah leeya subxaana watacaala ina allaha alle kaana xasiiban allah subxaana wa tacaala waa alla xasiibahoo addoommadiisa yani abaal mariyo xisaabinaya weeyaan waa xasiiban ay yani yuxaasibu kulla shayin shay kasta kulligii ayuu xisaabiya acmaashu sameeyo ku xisaabiya ama waxa weeye wakaana allahu calaa kulli shayin xasiiban allihii xaafid waa xaqiidan ilaaliyo oo shay kasta kulligii xifdinaayo wey sida mujaahid uu ku fasirayo weyaan aayaddan wuxuu rabbi subxaana wa tacaala kaga warramayaa salaamta ay muslimiinta isi salaamaan leanna waxaa la yidhaahdaa yani attaxiya attaxiya marka la yidhaahdo waa salaamtii wey waxaana loo jeedaa taxiyada waxaa la yidhaahdaa waa ducaaun bituuli alxayaa bituuli alxayaati noloshaada inay dheeraato oo nolol dheer ilaahay ku siiyo qofka loogu ducaynayo salaamta taasaa loo jeeda taxiyada sidaas wey xayaaka allahu markaa leedahay yacni ilaahay cumrigaada ha dheereeyo wey allah ku nooleeyo weya hadda taxiyada waxaa loo jeedaa bimacna salaam waa salaamtii wey salaamtana loo jideeyo oo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ah wey aayadda marka allah wuxuu leeyahay marka hore waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha yani haddii laydin salaamo salaam xuyiitum haddii laydin salaamo axad idinka idinka mida oo idin salaamo bitaxiyatin oo idinku salaamo faxayuu idinkana salaama biaxsana minha mid ka wanaag badan macnaheedu waxaa waye qofka hadduu ku yidhahdo assalaamu calaykum ku yidhahdo oo qofkii intaa kugu soo bilaabo wacalaykum assalaamu waraxmat ullahi inaad tiraadid wey yani axsan minhaa baad ku salaata sooma jeed mid ka wanaag badanaad ku salaata waraxmat ullahi baad ugu darta hadduu isagu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah hadduu ku yidhaahdo oo intaa uu kugu soo daro waxaa la rabaa wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh inaad ku darto waad deeraysay axsan minhaa weeyaan waa midaad ku kordhisay weeyaan aw rudduuha haddaadnan axsana minha ku salaamaynin aw rudduuha baa maalan assalaamu calaykum uu ku yidhi wacalaykum asalaam inaad tidhaahdo baad leedahay hadduu ku yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullah haddaadan axsan minha ku salaamaynin wacalaykum asalaam waraxmat ullahi baad dhihi intaasaad intiisaad ugu jawaabaysa aad u celini hadduu ku yidhaha assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh baad dhihi dadkeedii intuu ku yidhi unbaad u radinaysaa weeyaan marka yani sidaasaa la yidhaahdaa walidaalika waxaa la yidhaahdaa salaamta qofka uu salaamo marka hore qofka qofka muslimkaa markuu salaamayo waa shay iska tatawuc ah weeyaan waa iska sunna wey qofka inuu salaamo assalaamu calaykum yidhahdo leanna waa xaqu lmuslim cala lmuslim wa hadduu kula kulma hadduu ku salaaman inaad radka aad radisana waa waajib bayli waa farad hadduu qof assalaamu calaykum ku yidhaahdo oo adiga wacalaykum asalaam aadan dhihin oodan u radinin qof waajib ka tegay baata waa dambaabaysa waa dembi bay kugu noqonaysaa marka xasanu basri sidaasuu dhihi jiray assalaamu tatawucun waalraddu fariidatun buu dhihi jiray salaamtu waa salaam tatawuca radkuna waa shay farada buu ohan jiray waa fariida buu dhihi jiray midda kaleeto oo ziyaadada ah faxayu biaxsana minha ziyaadaduna waxaa la yidhaahdaa waa manduuba waa shay iska nadbi ahoo sunno ah amaa mumaatalada oo ah qofka radkiisa assalaamu calaykum markuu kira wacalaykum salaam inaad tidhaahdo intuu kugu salaamo inaad ku radiso iyadu waa farad w waa farad bay noqonaysaa inaad dheeraad ku salaamtana waa shay sunno oo khayr aad badsatay weeyaan waa khayr aad badsatay walidaalika yani xadiid ibnu jariir atabari bisanadii oo ku warinaayo sanad xasanana oo ku warinaayo can salmaan alfarisi radia allahu canhu wuxuu leeyahy salmaan alfarisi jaaa rajulun ila nabiyi sala allahu calayh wasalam nin baa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah intaasuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wacalaykum asalaam waraxmat ullah wuu ugu jawaabay waraxmat ullahu dheerii buu siiyey mid kalaa yimid uma jaaa aakharu nin kale baa yimid markaasuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuul allahi waraxmat ullah si hore assalaamu calaykum ku simay kan waraxmat ullahi buu ku daray markaasuu nabiga intii asna u jawaabo yidhi wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh ayuu ku yidhi wacalayka asalaam waraxmat ullahi wabarakaatuh buu ku yidhi dheeraad buu ku daray markaasuu yidhi uma jaa aakharu nin saddexaad baa yimid markaasuu yidhi assalaamu calayka yaa rasuula allahi waraxmat ullaahi wabarakaatu wabarakaatu wuu dhammaystiray yani waa u dhammaystiray nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wacalayka intaasuu ku simay wacalayka buu markuu intaa yidhi ayaa maaragtay ninkii wuxuu weydiiyey rasuulka ilaahayow maxay tahay radkaada aada igu radi salaanta wacalaykum wacalayka keliya itiriye waa sidee buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi innaka lan tadac lanaa shay-an waxba noogama aadan tegin intii aad tirina wuxuu leeyahay allah wuxuu leeya waidaa xuyiitum bitaxiyatin facayu biaxsana minha marka wuxuu leeyahay faradadnaaha calayka intaana tiri baan adna kugu salaana oo calayka baan kugu niri yani intaa tiri baan adna kugu salaana buu yidhi walidaalika culammada waxay ka qaadanayeen xadiidkaasi sida maarata ibnu kaiir iyo rag lamida ay leeyihiin waxaa weeye waraxmat ullaahi wabarakaatuhu markuu qofka kugu salaamo wax ka dheeriya hod ugu daraysa lama arko assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hadduu ku yidhaah wacalaykum assalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatu baad dhihi siyaado kalood ku daraysa ma laha leanna nebigu wuxuu yidhi innaka lam tadac lanaa shay-an waxba noogama aadan tegin intii baan annagana kugu salaamay intaa uu kugu salaamay ayaad ku ekaynaysaa walidaalika ibnu katiir wuxuu leeyahay yani yani wuxuu leeyahay id low shurica aktaru min dalika lazaadahu rasuulu llahi sal allahu alayh ali wasalam yani haddii ay la jidayn lahaa intaa wax ka badan nabigaa kordhin lahaa marka inaad tidhaahdid watiibu salawaatihi wa makfiratihi wa raxmatihi aa ku darto lam yani shay soo arooray ma aha wax soo arooray ma aha marka waraxmat ullahi wabarakaatuh hadduu ku yidhaahdo intuu ku yidhahdaa ugu gaabin hadduusan ku dhihinna adiga u dheereeyo ziyaadadaad raadso maxaa yeelay salaamta hadba haddaad hal xabo assalaamu calaykum qofkaa ku salaanto oodan waraxmat ullahi wabarakaatuh ku darin toban ajar buu qofku leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi hadduu yidhaahdo waraxmat ullahi ku dara labaatan ajar buu leeyahay wabarakaatuh hadduu kusii daro soddon ajar buu leeyahay sida imaam axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i kulle ay warinayaan a'immadaasi xadiidu cimraan ibni xusaynin radia allahu canhu sanad saxiixana uu ku warinaayo wuxuu leeyahay ana rajulan jaaa ila nabiyi sal llahu alayh ali wasalam cimraan ibni xuseyn baa wuxuu leeyahay nin baa nabiga u yimid markaasuu yidhi assalaamu calayka markaasuu faradda calayh markuu nabiga salaamay nabiguna waa u radiyey ninkii waa fadhiistay markuu fadhiistuu nabigu wuxuu yidhi qaala cashr toban buu helay assalaamu calaykum buu yidhi qaala cashr buu yidhi toban buu helay ajar toban ajar buu helay mid kalaa yimid markaasuu yidhi assalaamu calaykum waraxmatullah markaasuu nebiga ka radiyey waa fadhiistay ninkii markaasuu nebigu wuxuu yidhi cishruuna labaatan ajar buu helay buui mid saddexaad baa yimid markaasuu assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu yidhi nebigu wuu ka radiyey waa uu fadhiistay qaala alaauuna soddon ajar buu helay buui marka kullamaa aad qofka salaam dheer ku salaanto yani ajrigaadaad korarsatay assalaamu calaykum keliya haddaad ku salaanto waxaa waa toban ajar baad leedahay laakiin waraxmat ullahi wabarakaatu haddaad gaarsiiso soddon ajar baad ilahay agtiisa ka helaysaa weyaan salaanta marka taas muslimiinta iska laho loo jideeyey amaa dadka ahlu kitaabka la yidhaahdo ama kufaarta la yidhaahdo gaalada salaanta dadka muslimiinta inay ku bilaabaan lama ogola waa mamnuuc salaam laguma bilaabo qofka gaalka yani laa yajuusu libtidaau bisalaami calayhi in isaga salaam lagu bilaabaahi ma banaana laakiin hadduu ku salaamo wacalayka baa la leeyahay sidaasaa lagu salaamaya maxaa yeele xadiid imaamu muslim fii saxiixi uu ku warinaayo can abi hurayrata radi allahu canhu wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa tabda'u alyahuuda waannasaara bisalaami ha ku bilaabinina yahuudda iyo nasaarada salaamta ha ku bilaabinina bal xadiid kaleeto oo maaragtay saxiixinka ku yaallo bukhaariiyo muslim bay soo saareen xadiid ibni cumar wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam idaa sallama calaykum alyahuudu fainamaa yaquuluuna fainamaa yaquulu axadukum assalaamu calayk yani mar hadday yahuudda iyo dadka muslimiinta axad ka mida ay salaamayaan macnaheedu maaha inay u ducaynayaane waa habaarayaan waxay leeyiin assalaamu calayka bay leeyihin yani mawd korkaada ha aado dhimo oo kale bay leeyihin marka falyaqul idinkana waa inaad tidhahdaan wacalayka tirahdid intuu kugu yidhi adna ku dheh wacalayka inaad tidhaahdid wey adna dhimo wey wacalayka haddaad tidhaahdo adiguna dhimo sidaasoo kale inaad ku tidhaahdid wey marka yani salaamta ahlu kitaabka laguma bilaabo hadday ku salaamaanna wacalayka baad ugu jawaabaysaa weyan qofka ku salaama saasaad ugu jawaaba waidaa xuyiitum haddii la idin salaamo bitaxiyatin salaan haddii salaam salaam laidin salaamaa oo muslimiintiina dhexdiinna aad tihiin faxayuu salaama biaxsana minha mid salaamta lagu salaamay ka wanaag badan salaama tusaalaheedina waa soo sheegnay aw rujuuha ama jawaabtaas celiya oo intii aad yani maarata laidinku salaamay keliya radiya oo ugu jawaaba ina allaha alleh subxaanau wa tacaala kaana kaana xasiiban allihii xaafidaho addoommadiisa ilaaliyo wey allihii ilaaliyo wey calaa kulli shayin shay kasta kulligii allah mid ilaaliyo oo xasiib u ah wey ama in la yidhaahdo fayuxaasibukum calaa kulli shayin min acmaalikum allatii min jumlatiha maa umirtum bihi min ataxiya yacni allah wuu idin xisaabini wax alla wixii aad acmaasha aad samayseen buu rabbi idinku xisaabinay ka mid tahay salaamta la idin farayba ay ka mid tahay marka ina allaha alle kaana xasiiban allihii idin khalqigii xisaabiyo weeye calaa kulli shayin shay kasta kulligii mid xisaabinayo weeye salaamtaas marka walaalayaal waa salaamta dadka muslimiinta ay leeyihiin lana la rabana in la faafiyo la dhabo waa in la faafiyaa maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu yani xataa taxaaquu jannada ilaahay geli maysaan ilaa iimaan aad la timaadaan iimaanna heli maysaan ilaa isjeclaataan wixii la isku jeclaanaya buu marka tilmaamoo yidhi awalaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum ma ydin tusaa shay haddii aad samaysaan aad isjeclaanaysaan markaasuu yidhi afshu salaama baynakum salaamta faafiya marka salaamta inaa assalaamu calaykum qofka tiraahdo waa duco aad walaalka u ducaynayso wey ducada in la faafiyo ayaa la rabaa oo salaamta dadka muslimiinta ah ayay ka mid tahay bedel intaad dhihi lahayd waraya hebelow see tahay iyo maarata keef xaalak iyo intaad odhan lahayd waxaa roon iskaga ducee leanna qofkan wuxuu qaba xaalkiisa adiha baarbaare haddaa maadka tidhaahid matalan warniyow xaalkaagu waa sidee yani maxaa ku baraysa xalay seeta haddii lwiraa ku yidhaahdo wallahi xalay ma seexanin oo xanuun baan bistayla ahaa iyo xalay gaajaan la jiifan waaye iyo kidaana hadduu dhibaatadiisa kuu sheegto maxaa ka qaban kartaa waxba kama qaban kartid marka keef xaalag iyo maxaa ku barisay iyo haraarraadinine iskaga ducee adiga assalaamu calaykum ilaahay badbaadaha korkiisa ha yeelo inaad walaalka u ducayso waa duca wey raxmadda ilaahay inuu korkiisa yeelo inaad u ducaysaa la rabaa laakiin mujtamaca soomaaliga hadda unbaa waayahan dambe mooye salaamta noocaanoo kale qariibay nagu ahay yani maaragtay hadduu qof qof salaamo wuxuu yidhahda laba qof isla socoto waa wax dhici jiray wey qofaa imaanaya assalaamu calaykum uu leeyahy marka hadday ka hadday xataa jawaabaan waxaa dhici karta inuu warmaaduu ku yaqaanaa inuu yidhahdo salaamtu inay salaam muslimiinta leedahay yani man tacrifu man laa tacrif inaad salaamtaa lagaa rabaa hebel maaduu ku yaqaano may wallahi anigama yaqaano maaduu ku garanaya inaad saa istiraadaan lama rabee ama qofka aqoo ama ha aqoonin muslimba hadduu yahay adigu salaam assalaamu calaykum nairobi waa ogtihiin waqtiyadii maaragtay dacwada meelahan shabaabku ay wadi jireen assalaamu calaykum bay dadka bareen runtii waa xaqiiqa wey way bareen assalaamu calaykum ilaa loo bixiyo assalaamu calaykum aa la dhihi jira soo ma ogdiin dhallinyarada halkaa assalaamu calaykum aa loo aqoon jiray maaragtay sideetamaadkii iyo wax lamidka assalaamu calaykum salaantiibaaba qariib noqotay mujtamaca dhexdiisa ku ah koox baaba laga dhigay dadkii assalaamu calaykum la yidhaahdo koox salaamu calaykum la yidhaahdo xisbi oho la yaqaanaa laga dhigay waa salaamta islaamku iska lahaa weeyaan marka waxaa la rabaa salaamta in la faafiyo kooxina ma laha muslimiinta iska lehe assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in la faafiyo la rabaa weeyaan الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله الله سبحانه وتعالى لا إله أي لا معبود بحق yani ilaah xaq lagu caabudaahi ma jiro ilaa huwa allah mooye isaga mooye axad kaloo xaq lagu caabudaahi ma jiro allaahu alle laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudo ilaah xaq lagu caabudaahi ma jiro ilaa huwa allah mooye isaga mooye yani cibaadada xaqa ah allah baa iska leh marka arrintan waxa weeye waa amar dadka la farayo ikhlaasu lcibaadati lilah subxaana watacaala ilaahay cibaadada loo baraxtiro weeye layajmacannakum allah wuu idin kulmini ilaa yowmi alqiyaamati maalinta yowm alqiyaama la yidhaahdo maalin yowm alqiyaama la yidhaahdo ayuu rabbi idiin kulminaya laa rayba shakina fiihi kulankaa dhexdiisa kuma sugna ama qiyaamaha dhexdiisa wax shaki ku sugan ma aha wey waman asdaqu waman kumaa qofkeebaa asdaqu ka run badan min allaahi alla xaggiisa xadiian warka yaa kaga run badan yani wuxuu rabbi sheego u khabro yani maaragtay wacdigiisa wuxuu ballan qaado yaa kaga run badan warka uu waramo iyo khabarka uu sheegaa yaa kaga run badan waciidka iyo goodiga uu sameeyaa yaa kaga run badan ma jira weyan cid ilaahay kaga run badan hadalkiisa hadal ahaan lama arka weyan marka waman asdaqu istifhaamkaas waa istifhaam inkaariya la yidhaahdaa ay laa axada asdaqa minhu subxaanahu watacaala fii xadiiihi wa khabarihi cid ilaahay ka run badan allah ka run badan lama arka weyan aayaddaa marka allahu laa ilaaha illaa huwa laijmacan yani waxa weeyaan qaybta hore allahu laa ilaaha illaa hu waxay tusinaysaa allah inuu cibaadada keligii leeyahay oo axad tawxiidka la wadaagay inuusan jirin khalqigaas oo dhanna inay addoommo u yihiin cibaado kasta oo allah subxaanahu wa tacaala yani aanan la caabudinayna cid ka soo harta la caabudana cibaadadaas waa cibaada baatila cibaada wax ku jiraan ma aha lanna macbuud aan xaq ahaynuu caabuday ilaah aan cibaado mutaysanin buu caabuday marka ilaah baa cibaadada iska leh cibaadada rabbi u barax tira saasaa loo jeeda marka labaad layajmacannakum ilaa ywmi alqiyaamati laa rayba fiih maalin qiyaamo la yidhaahdo ayuu rabbi subxaanahu watacaala dadka u kulminayaa adduunkan waa daaru mamari waa la marayaa keliya laakiin meesha istiqraarka iyo deganaanshaha iyo aan weligeed laga tegaynin waa maalinka qiyaamaha la yidhaahdo maalintaasaa loo socdaa shakina kuma jiro in dadka qubuurtooda inta laga soo saaro la abaal mariyo janno iyo naar waxay leeyihiin la siiyo wax shakioo ku jiraahi lama arka wey laa rayba fiihi dadka inay ilaahay hor istaagi doonaan waa taas weeyaan waa shay xaqiiqa ah wey sida allahba subxaana wa tacaala fii suurati almutafifiin oo ku odhanayo alaa yadunnu ulaaika annahum mabcuuuuna liyowmin cadiim yowma yaquumu nnaasu lirabbi alcaalamiin dadka waa la soo saari maalinkaa weynoo qiyaamo la yidhahdaa loo soo saari dadka ilaahay allahbay qiyaamaha hor istaagi doona markaasaa qof walbaba ilaahay uu la hadli laysa baynahu wa baynahu tarjamaan ayadoo cid u kala tarjamaysa allah iyo addoonkiisa aynan jirin marka maalinkaas waa maalin qiyaamo la yidhaahdee ayadana ku talagala dadoo ku shaqaysta maalinka qiyaamaha xataa fursad haysataayoo qofka inta xayaatada ku jirto inuu shaqaysta baa la doonaya laa rayba shakina ma ahaanin fiihi qiyaamahaas ama jamciga dadka kulminta qiyaamaha la kulmin doonaa wax shakiyo ku jiraan male weya waman asdaqu yaa ka run badan min allaahi alle xadiian warka xaggiisa min jihati xadiiin yaa ka run badan yani cid ka run badani lama arka weyaan marka asdaqu qira'at ljumhuur waa saad bay akhriyaan sidaasay akriyaan laakiin xamsa iyo kisaa-i meesha saadka ishmaam waxay geliyaan zaay oo kale asdaqu camalay akrinaya asdaqu ay akhriyaan marka waxay leeyihiin wa kullu saadin saakinatin bacdaha daalun biishmaami zaay yacni waxay qabaan saad kasta kulligii oo daal oo ka dambeeyaba haddii la arko ishmaam zaay wax la yidhahda la ursiinaya saasay leeyihin waa marka man dau meesha laga leeyahay waman asdaqu bay odhanaya saasoo kale u akrinaya asdaqu zaay camal ay ursiinaya wy marka waman asdaqu min allahi xadiida waa macnuhun waa isku mid wey cid ilaahay ka run badan lama arka weeyaan famaa lakum fi lmunaafiqiina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabuu aturiiduuna an tahduu man adala allah wman yudlil illaahu falan tajida lahu sabiila famaa lakum maxaa idiin sugnaaday dadow muminiintiyey fi lmunaafiqiina fii amri lmunaafiqiina aw fii shani lmunaafiqiina munaafiqiinta xaalkooda dhexdii fi'atayni xaala kownikum fi'atayn inaad laba kooxood noqotaan waa siday xaalkiinna wey oo munaafiqiintii xaalkoodii aad ku qaybsantaanoo mu'miniintiinni laba kooxood aad kala noqotaan famaa maxaybaa lakum idinkii idiin sugnaaday muminiintiyey fiatayni xaala kownikum fiatayni idinkoo laba kooxood ah fi lmunaafiqiina fii amri munaafiqiina wa fii shanihim munaafiqiinta xaalkooda iyo shanigooda aad ugu qaybsamaysaan oo laba ugu noqonaysaan wallaahu allah subxaana wa tacaala arkasahum waa mid foorarinayo wey oo celinayo kufrigoodii waxa lamidkaabuu ku celiyaa weeyaan allah subxaana wa tacaala bimaa kasabuu bisababi maa kasabuu yani bisababi kasabihim kasabkoodii ay kasbadeen sababtii ayuuna rabbi ku celinayaa oo yani kasabka ay kasbadeen raaciddii ay raaceen gaaladii oo inta muslimiinta ay ka tageen gaaladii ay aadeen sababteeda ayuu rabbi kufriga ugu celinayaa weeyaan aturiiduuna qoladiinaan u doodaysoo dhahayo munaafiqiin ma ahee waa fiican yihiin odhanayo aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tahduu inaad hanuunisaan man dad inaad hanuunisaan adalla allaahu allah uu baadiyeeyey dad uu rabbi dhumiyey miyaad doonaysaan inaad mu'miniin ka dhigtaan oo hanuunisaan waman axadkii yudlil illaahu allah u baadiyeeyo oo xaqa uu ka dhumiyana falan tajida heli maysid lahu axadkaasi sabiilan wadda aad ku hanuunisaa ma heli kartid weeyaan wadda aad ku hanuuniso ariiqii qof ilaahay dhumiyey inaad soo hanuunisaa marna ma heli kartid weeyaan aayaddan sababta ay ku soo degtay mufasiriintu asbaabo dhowra bay sheegaan asbaabo dhowra ayay sheegaan sababka koobaad imaam axmed ayaa warinayo yani maaragtay fii musnadihiibu ku warinaya can zayd bni haabitin radi allahu canhu zayd bni haabit buuna ka warinaya wuxuu leeyahay yani nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu uxud u baxay ghaswat uxud markuu aaday iyo ayaa waxaa ka soo noqday koox munaafiqiin ahoo dadkii raacay nebiga ka mid a ayaa ka soo laabtay oon jihaadkii ka qaybgelin markay soo noqdeen ayaa muslimiintii waxay yidhaahdeen kuwan waa munaafiqiina aan layno aan dilno qolana waxay yidhahan maya waa dad fiicane maxaa karta muminiintii baa isqabsatay markaas aayaddaa soo degtay la leeyahay famaa lakum fi lmunaafiqiina fiatayn maxaa ugu qaybsamaysaan macnahaas ayay maaragtay yani oy sheegaan waxaa kaleeto ay sheegaan riwaayo kale imaam axmed isagana fii musnadii uu ku warinaayo riwaayadan uu ka warina cabdiraxmaan ibni cawfin radi allahu canhu cabdiraxmaan ibni cawf uuna ka warinaya cabdiraxmaan ibni cawf wuxuu leeyahay dad munaafiqiintan ma ahayn dad reebaadiyaa oo acraabtii ka mid ah ayaa nebiga u yimid markaasay madiine markay ugu yimaadeen bay islaam muujisteen inay islaameen ayay muujisteen madiina markay cabaar joogeen baa marka cudur ku dhacay wabaa lmadiina la yidhaahdaa lawaa lmadiina ayaa qabsaday yani xanuunkii madiine ayaa ku dhacay markay xanuunsadeen oy yani maaragtay ay dhib la kulmeen ayay waxay yidhaahdeen magaaladan waa iskaga tegayna meeshay ka yimaadeenoo gaalo kufrigoodii ah ayay iskaga laabteen intay sii socdeen baan qayb muslimiinta ka mida ka hor timid dad muslimiinta ka mida ayaa ka hor yimid markaase waxay yidhaahdeen maxaa u laabateen bay yidhahdeen maa lakum rajactum maxaa u noqoteen bay yidhahdeen markaasay yidhahdeen cudurkaasaa nagu dhacayo madiinan xamili weyne saasaan iskaga laabanay markaasaa saxaabada qaar ka mida waxay yidhaahdeen yacni dadka waa munaafiqiine aan dilna bayda waa soo ridoobeen waa munaafiqiine aan maaragtay la dagaalama madiine hadday ka soo tageen qaarna waxay yidhahdeen maye dad munaafiqiin ma ahan oo lama dilayo labay marka noqdeen markaasa aayaddan ilaahay soo dejiye bay leeyihin marka culammada labada riwaayadood riwaayada cabdiraxmaan ibni cawf ayay rajaxaan oo asarka aad ay ugu muuqato leanna munaafiqiinta inaan la dilaynin waa la ogaa mar walbaba laakiin raggani rag ridoobay oo maaragtay kufrigii ku noqday inay yihiin munaafiqiinta lama laynin nabigeenna ma layn jirin calayhi salaatu wasalaam muslimiinteena ku dhex jireen marka kuwan waa kuwa ridoobayo halkaa aaday wey marka sidaasaa la leeyahay magaca munaafiqa xagga daahirka way wataan marka maxaa ugu qaybsanteen baa laleeyahay famaa lakum maxaa idiin sugnaaday muminiintiiyey fiatayni xaala kownikum fiatayni laba kooxood firqatayn aad tihiin oo qolana ay leedahay dadkana waa munaafiqiin yacni maaragtay oo dilkooda ay bannaysanayaan qolana ay leeyihiin maaha munaafiqiine waa dad wanaag wan wanaagsan weeye ay odhanayaan maxaa sidaa ugu qaybsanteen fi lmunaafiqiina fii shani lmunaafiqiin munaafiqiinta xaalkooda iyo arrintooda maxaad ugu qaybsanteen leanna dadka muslimiinta waxaa la rabaa inaysan shaniga munaafiqiinta aynan ku qaybsanin oo munaafiqa ay ka bari noqdaan oy bannaanka ka istaagaan baa la rabaa ma aha inay maaragtay qaarkoodna wala uu sameeyo ou la xiriiro oo maaragtay maaragtay maxaabaad u sameeyo iyo jacayl lama doonayo waa munaafiq inuu qofku ka bari noqdo baa la rabaa wallaahu arkasahum marka see ugu qaybsamaysaan wallaahu allahna arkasahum yacni maaragtay wuu fooradiyey oo wuu celiyey baa loo jeedaa haddaad tidhaahdo arkasa fulaanun ashaya haddaad tidhaahdo arkasa fulaanun shaya yani waxaa loo jeedaa idaa raddahu ilaa xaalin ashadda suu'an min xaalihi alatii huwa calayh yani hebel xaaladii oo ku sugnaa mid kasii xun ayuu u celiyey wy nifaaqii baa laga celiyeyo kufrigii baa loo celiyey yani maaragtay gaalnimadii iyo kufrigii ay ka yimaadeen buu rabbi u celiyey weyaan wallaahu arkasahum allah baa celiyey oo foorariyey bimaa kasabuu bisababi maa kasabuu waxay kasbadeen sababteeda oo ah inay maaragtay nebigii ka tageen hijradii yani ay ka laabteen mukhaalafa ay sameeyeen baatilka ay raaceen gaaladii inay luxuuq kusab ay haleeleen oo aadeen arrinkaasaa loo jeedaa wey marka ha u doodinina wey hal mowqif keliya qaata haddaa muslimiintii tihiin markaasaa canaan waxaa loo jeediyey qoladii difaacaysay oo odhanaysa munaafiqiin ma aha kuwan waa dad fiican odhanaya baa maaragtay la radinaya aturiiduuna ma waxaad doonaysaan kuwiinan difaacaya munaafiqiinta an tahduu inaad hanuunisaan man adalla allaahu dadka uu rabbi baadiyeeyey oo dariiqa xaqa uu ka dhumiyey inaad hanuunisaan miyaad doonaysaan ma hanuunin kartiin qof ilaaha baadiyeeyey yaa hanuunin karo waman yudlil illaahu qofkuu rabbi dhumiyo oo xaqa uu ka baadiyeeya falan tajida heli maysid nabi maxamadow lahu axadkaasi sabiilan wadda uma heli karaysid wy yacni ariiq alhidaaya wadda uu ku hanuuno oo xaqa uu ku qaato oo kufriga iyo nifaaqa uu kaga baxaay marna ma heli kartid wey qof ilaahay uu fitneeyey adig fitna ma ka saari kartaa maya wey sida allahba fii suurat almaa'ida uu ku leeyahay waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya ulaaika aladiina lam yurid illaahu an yudahira quluubahum lahum fi dunya khizyun walahum fi laakhirati cadaabun cadiim waa dadkaas wey waman yurid illaahu fitnatahu qofku ilaahay fitnaynayo kufrigiisa iyo kufri shirki inuu ku rido nifaaqa uu ku rido uu doonayo falan tamlika lahu min allahi shaya waxaad ilaahay uga haran karta ood ka celin kartaah ma jirta weyan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu wadduu waxay jeclaadeen kuwaas kufaarta ihi low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday ayagaba u gaaloobeen yacni kufran mila kufrihim oo kale kaaftu waxay leeyihiin yani kaafka waxa weeye waa nactu masdarin maxduufin wadduu low takfuruuna kufran mila kufrihim saasoo kale la macnatay leeyihin wadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu siday ayaga u gaaloobeen oo kolkaas fatakuunuuna aad ahaataan sawaa'an kuwa kufriga ku siman gaalnimada ku eg oo isku mid ka ah aad noqotaan ayay doonayeen marka dadkan waa dadii ninka xasad idiin ah iimaankiina aan doonaynin cadaawad idiin hayo seeda marka awliye uga dhiganaysaan oad u difaacaysaan baa loo jeedaa wey falaa tattakhiduu ha yeelanina minhum kuwaas ha ka yeelanina awliyaaa awliye ha ka dhiganina kuwaad arrimihiinna u dhiibataan ood wilaayadiinna siisaan ood jeclaataan ha ka dhiganina xataa yuhaajiru intay ka soo hijroodaanoo bilaadulkufri ay ka soo tagaan sawaadka gaalada ay badinayaan ilaah ay ka soo noqdaan fii sabiili illahi ilahay jidkiisa ay ugu soo haajiraan yacni gaalada sawaadkeeda badinteeda ay badinayaan ilaa ilaahay dartii ay uga soo hijroodaan awliye marna ha ka dhiganina baa ilaahay leeyahy subxaanau wa tacaala fa in tawallow hadday jeestaan oo iimaankii iyo hijradii aad ugu yeerayseen ay ka jeestaan faquduuhum kuwaa qabda oo ayagoo kuwa asra ahoo lasoo kafaashe soo kafaasha baa loo jeeda soo kaqabta weeye waqtuluuhum dila oo laaya xayu meel alla meeshii wajadtumuuhum aad ka heshaan fi lxilli wlxaram yani xaramka dhexdiisa iyo meel xilli meeshaad ku heshaan xalaalba soo qabta baa laleeyahy kuwaas oo laayi baa laleeyahy walaa tattakiduu ha yeelanina minhum kuwaas ha ka dhiganina weliyan weli kuwa aad maaragtay yani awliye ahoo arrinkiina yani sirtiina aad u sheegataan oo jeclaataan haka yeelanina walaa nasiira kuwa idiin gargaarana ha ka dhiganina oo cadowgii macdaada ilahay kuwa idinkaga gargaaro ha ka dhiganina weyaan marka aayaddan yani waxa weeyaan noocaas yani gaalada u laabtay oo hijradoodii ka laabtay oo kufrigii u noqday cadaawadda ay muslimiinta u qabaan buu rabbi sheegi inay jecel yihiin sida dadkaanba u gaaloobay inay ayaguna sida ayagu u gaaloobeen in ay muslimiintu u ridoobaan ay jecel yihiin marka dadkaas haddowba ma qofku kaafir yahay weli lagama dhigto weligaada waa qofka muminka ah weyaan qofka muminka ayaa weligaadi kuu ah wy owliyadaada waa qofka muminka qofkaasaa weli laga dhigtaa naasir laga dhigtaa yacni la jeclaadaa sirta loo sheegtaa munaafiq iyo kaafir midna laguma sameeyo weyaan marka dadkaas ilaa ay kasoo hijroodaan waxa weeyaan marna wan awliye lagama dhiganayo iimaan dambaa hijro oo maaragtay saxa ay la yimaadaan awliyadiinna ka mid ma ahan baa la leeyahay hadday marka diidaan islaamnimadii waxa weeyaan waa la laynaya wy waa la dilayaa waa loo baneeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiinta inay laayaan wadduu waxay jeclaadeen low takfuruuna inaad gaalowdaan kamaa kafaruu sidaad siday ayaguba u gaaloobeen oo kolkaa fatakuunuuna aad noqotaan oo dhaxaataan sawaan kuwa kufriga ku siman iyo gaalnimada kuwa ku siman aad noqotaan taasay jecel yihin falaa tattakiduu ha ka yeelanina wliyaaa awliyaha ka dhiganina yacni maaragtay muwaalaad ha u samayninina weeyaan xataa yuhaajiruu intay ka soo hijroodaan fii sabiili illahi ilaahay jidkiisa ilaa ay uga soo haajiraan yacni ilaa ay rasuulka doortaan calayhi salaatu wasalaam oo hijradii ay la yimaadaan awliye oo xagga kaalmada ah filcawni ha ka dhiganina iyo nusrada weeyaan sidaasaa la leeyahay fain tawallow hadday jeestaan fain tawallow hadday jeestaan yacni waxaa loo jeedaa sida cabdullahi bni cabbaas oo kale wuxuu ku fasiraya ay in tarakuu lhijra waay hadday hijradii ka tagaan ay diidaan oy ka jeestaan sudiyo kale wuxuu leeyahay in adharuu yani kufrahu in adharuu kufrahu gaalnimadooda hadday caddaystaan oo iimaankii ay ka jeestaan weeyaan markaas haddayba gaalnimo cad la yimaadaan oo hijradii ay diidaan oo kufrigooda ay caddaystaan markaasoo kaleeto sifadii munaafiqnimada oo dilkooda in la dilaa reebaysay meesha way ka baxday waa gaalo cad wey kufrigoodiibaa caddaaday mar hadda kufrigooda caddaada fakhuduuhum qabta oo maaragta soo qafaasha waqtuluuhum dila oo laaya xayu meel alla meeshii wajadtumuuhu aad ka heshaan xayu wajadtumuuhu meeshii aad ka heshaanba meeshaad ka heshaanba laaya oo dila baa laleeyahy walaa tattakiduu hana ka yeelanina ha ka yeelanina minhum kuwaas munaafiqiintaa oo kufrigoodi gaalnimadooda ay caddaatay weliyan weli ha ka dhiganina oo amarkiina aad u dhiibataan walaa nasiiran kuwa aad cadaawaha ilaahay u kaalmaysataan oo naasir ha ka dhigataan ha ka dhiganina baa laleeyahy ila ladiina yasiluuna ilaa qowmin baynakum wa baynahum iiaaqun ila ladiina kuwii mooye yasiluuna gaarayo ilaa qowmin dad oo baynakum idinka dhexdiinna iyo wa baynahum ayaga dhexdooda miihaaqun ou yahay yacni dadka muxaaribiintii dadkii gaaladii idinla dagaalamayay waxaa la yidhi mogta mar haddii kufrigooda caddaadeen la dagaalama baa layidhi meeshaad aragtaanna qabqabta dilana laba laba sifaal laba laba sinfi ama laba kooxood ayaa laga soo reebaya ila aladiina kuwii mooye kuwa koowaad waxa weeye kuwii yasiluuna gaarayo u tegayo yacni yalja-uuna baa loo jeedaa gaarayo u tegayo ilaa qowmin dad dadkaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum ayaga dhexdooda miihaaqun ballan uu yahay qolo kaleo gaalaa oo cahdi iyo hudno iyo wax idinka dhexeeyaan iyo ballan aad leedihiin hadday u tagaana ku darsamaan xukunka kuwaas ay leeyihiin ayay qaadanayaan marka ma dilaysaan kuwii dila laydin yidhi dilkii iyo qafaalashadii ood soo qafaalan lahaydeen ma samaynaysaan ow amase qolo labaad waa kuwan jaa-uukum wladiina jaa-uukum siladaasa ku cadfantahay waladiina yasiluunadaasa ku cadfayna aw jaa-uukum ama ay idiin yimaadaan kuwa kuwa kaleeto wladiina jaa-uu idiin yimid wey ay idiin yimaadaan xasirat suduuruhum xasirat suduuruhum waqad xasirat suduuruhum ayadoo quluubtoodii ay ciriiriyoontay ay ka ciriiriyoontay an yuqaatiluukum idinka idin idinla diriraan aw amase yuqaatiluu ay la diriraan qowmahum dadkoodana ay la diriraan yacni waxa weeye qolada labaad oo kuwa ka mid aho idnan dilaynin waxa weeye qolada yacni dadkoodii muxaaribiinta ahaayee idinla diriraayana ka fogaaday oo aan inta la soo dagaal galay idinka muslimiinta aan idinla diririn idinkana aanan idin raacin oo dadkoodii idinkula dagaalamin yacni dadkoodi ay jecel yihiin qaraabanimada ka dhexaysa darteed aynan ula dagaalamin yacni dagaalkiina ka fogaaday labadaas nooc ma taaban kartaan mana dilaysaan mana kafaalanaysaan yani islaamku waxyaalaha diinta islaamka ay maaragtay samaaxada ay leedahay bay tusinaysaa oo qofkaan mujarad waa gaal ou noqday inaana loo dilayn hebel waa gaal looma dilo waxaan leeyahay qofkiiba ridoobay oo hadaayi lidhi alla laayo labadaa nooc oo ilaahay ka soo reebay nooca koobaad waxa weeye dad ama maaragtay dowlad aad yani cahdi iyo ballan muslimiinta ay kala dhaxayso qofkii aado lama aaday meeshaasna lagu soo dili maayo xukumkoodao kale u qaadanaya halkaasuu gelaya ka labaad waxa weeye dadkiisii oo la dagaalamayey muslimiinta la dagaalamayey lama dagaalgelin oo muslimiinta inuu la dagaalgalaba qalbigiisa xoogaa dhigsaday ma uuna soo raacin dadkii kufaartaha muslimiintana kuma darsaninoo lama uusan diririna dagaalkoodii bannaanku ka istaagay kaana hadduusan kula dagaalamaynin lala diriri maayo mujarad kufrihii gaalnimadiisa lagulama dagaalamayo weyaan markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay walow shaa allahu allah hadduu dooni lahaa lasallatahum kuwaas wuu diri lahaa calaykum idinku idinku sallidi lahaa idinku diri lahaa marka waxay tusinaysaa dad awood leh inay yihiin yacni maaragtay quwo leh inay yihiin bay tusinaysaa hadduu rabbi dooni lahaa kuwa uu rabbi hadda idinka kaafiyey waa idinku diri lahaa markaasay idinla dagaalami lahaayeen qoomkooda ayagoo la joogo kolkaasay falaqaataluukum idinla diriri lahaayeen maca qowmihin dadkooda idiin soo raaci lahaayeen laakiin ilahay baa idinka kaafiyey weeyaan fa in ictazaluukum hadday idinka fogaadaan oo dagaalkiina ay ka dheeraadaan falam yuqaatiluukum aynan idinla diririn oo dagaal aysan idinku soo qaadin wa alqow ay ridaan ilaykum idinka idiin ridaan assalama ay almusaalamata ammaan ay idin siiyaan ama alinqiyaada walistislaam hoggaansan ay idin siiyaanoo ay maaragta inaa isbadbaadisaan oo idiin sameeyaan ama assalama alsulxa waalamaana sulxi iyo ammaan ay idin siiyaan hadday idin badbaadiyaan baa loo jeeda famaa jacala allah ilaahay ma uuna yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim kuwaas idin badbaadiyey oo dagaalkiina ka fogaaday dushooda sabiilan wadda aad kula dagaalantaan ood ku soo qafaalataan ilaahay dushiina ma uuna yeelin weyaan macnaha wax xaqood kula dariraysaan ma jirto haddaa muslimiintii tihiin aayaddaa marka labadaas nooc ayay ka soo istinootay way ka soo reebtay aanan marna lala dagaalamaynin mar hadday dagaalkiina ka fogaadaan oysan idinla diririn wax xujaaho ku leedihiin lama arka buu leeyahay ila aladiina dadkii mooye yasiluuna la xiriirayo yani maarata oo gaarayo bimacnaa yalji'uuna wey u tegayo ilaa qawmin dad u tegayo dadkaasoo baynakum idinka iyo wa baynahum dhexdoodu miihaaqu ballan uu yahay ama qabiil ay dadka muslimiinta heshiis la galeen noqdo dowlad ay la galeen ha noqdo afraad ay la galeen cahdi ammaan siiyeen buu raacay iyo wixii la midoo dhan hadduu dadkaa galo yani falxukmu xukmuhum fa xukmuhu xukmuhum xukumka uu yeelanayo dadka xukumka ay leeyihiin ayuu qaadanaya weya ow amase jaa-uukum ay idiin yimaadaan xasirat suduuruhum waqad xasirat suduuruhum ayadoo quluubtooda ay xiriiriyoontay ay yani laabtooda alxasra hadda waxaa loo jeedaa addayqu walinqibaad baa la yidhaha qalbigoodii ou ka ciriiriyoomay an yuqaatiluukum inay idinla diriraan idinka ma ay jecla inay idinla diriraan macnaha inay idin badbaadiyaan bay doonayaan aw yuqaatiluu qawmahum yani maaragtay dadkoodii inay la diriraan oo idinka intay idin raacaan ay dadkoodii laayaanna qalbigoodaa ka ciriiriyood maaragtay ciriiri oo ka galay liqaraabatihim yani qaraabanimada darteed ay dadkooda ka mid yihiin baynan idiin raacaynin marka kuwaas labadaas nooc baa laga reebay walow shaa allahu allah subxaana wa tacaala hadduu dooni lahaa lasallatahum calaykum allah wuu idinku diri lahaa yani maaragtay wuu idinku sallidi lahaa laakiin rabbi baa idinka kaafiyey subxaana wa tacala culamada qaar waxay leeyihiin yani walow shaa allahu lasallatahum calaykumta dayqan waxay leeyihin dayqu lquluubka qalbiga dayqiisa waxay leeyihiin waa rucb ilaahay ayaga uu qalbigooda ugu riday oo muslimiinta uu ka argagaxgeliyeyna way ku sheegaan wey marka lasallatahum calaykumta waxay leeyihiin culammadu waxa weeye inay quwa fii anfusihim inay leeyihiin ayay ishcaar u tahay calaama u tahay wey awood inay leeyihiin kolkaasay falaqaataluukum idinla dariri lahaayeen ayagoo qoomkoodii la jiro fain ictazaluukum hadday idinka fogaadeen hadday idinka fogaadaan oo idinka aysan wax daandaansi idinla imaanin falam yuqaatiluukum aysan idinla diririn wa alqow ay ridaan ilaykum idinka assalama yani sulxigii iyo musaalamadii ay idiin ridaan oo heshiis ay idinka doonaan inaa isbadbaadisaan hadday doonaan intaas hadday la yimaadaan famaa jacala allaahu ilaahay ma yeelin lakum idinka idiinma yeelin calayhim dushooda sabiilan yani falaa yaxilu lakum qatlahum walaa asrahum waa loo jeeda wadda aad ku dishaan oo aad ku qafaalataan madihidiin hebel waa kaafir dartiis uma dilaysaan maxaa yeele rabbi baa idiin diiday subxaana wa tacaala wixii laga rabay bay la yimaadeen wey wallah subxana wa tacala aclam